بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا suuraddan waxaa la yidhaahdaa suuratu lfatxi magaceedana waxaa laga qaatay inaa fataxnaa laka fatxan mubiina waa suura madaniya ah oo qur-aankii madiine ku soo degay ayay ka mid tahay weliba waxay soo degtay baa la yidhaahdaa bishii dilqacda bisha dilqacdo la yidhaahdo sanadkii lixaad oo hijrada nebiga ka mid ah calayhi salaatu wasalaam markii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka soo noqday meesha xudaybiya la yidhaahdo markii ay mushrikiintu u diideen inuu baytullaahi alxaraam ou cumraysto ay u diideen marka kabacdina sulxiga ay galeen marka ay jidka ku sii jireen oo madiine ay u laabteen ayay suuraddani soo degtay maxaa yeele qur-aanka sidaan ognahay wixii qabla alhijra intaan nebiga uusan hijroonin soo degay walow makabayaynan ku soo degine makii baa loo yaqaanaa markuu nebiga hijrooday kabacdina qur-aankii soo degay meeshay doonaan ha ku soo degaan madani baa la yidhaahdaa marka suuraddu waa suura madaniya ah oo qur-aankaas madiine ku soo degay ayay ka mid tahay marka inta aanan suuradda akhrinin oo aanan macnaheeda gelin waxaa habboon inaan ka hadalno suuradda waxa ay ka hadlaysa mowduuceeda mowduucaas oo ah mushrikiintii inay sulxi la galeen oo la heshiiyeen nebiyulaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam sababta marka sulxigaas iyo maraaxiisha uu soo maray inaan wax ka tilmaamno aayadaha xataa munaasabaadka meelaha qaarkood ay la leeyihiin si ay noogu caddaato waxa weeye inaan marka sulxigaas waxuun ka ishaarno biidni illaahi tacaala kutubta siyarka ah oo siirada nebiga ka sheekayso ba aad looga hadlaa laakiin inta uun munaasabada la leh suuradda ayaan annagu ka soo qaadanaynaa biidni illaahi tacaala sababta sulxiga horta keentay waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam yaa ru'ya wuxuu ku arkay oo ku riyooday isagoo hurdayo isaga iyo asxaabtiisii muslimiintii oo maka tegay baytullaahi alxaraam dawaafay oo cumraystay qaarkood madaxa ay xiirteen qaarna ay gaagaabsadeen ru'yadii ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa u sheegay ayagoo madiine joogo marka way bishaaraysteen saxaabada ridwaanullaahi calayhim aad bayna ugu farxeen arrinkaas waxaana jirto markii nebigu uu soo hijrooday ee saxaabada ay maka ka soo tageen ay ka hijroodeen mushrikiinta wixii ka dambeeyey inay u diideen qof muslimiinta ka midihi inuu maka dib ugu soo noqdo oy ku hor istaageen iyada oo yacni la og yahay mushrikiinta wakhtigii jaahiliga inay qadarin jireen ayagoo shirkigooda ku jiro yacni baytullaahi alxaraam qof cumro ugu socdo ama xaj ugu socdaahi inaysan ka hor istaagi jirin weliba fi alashhur alxurum bilaha xurmada leh sida maalan yacni dilqicda iyo dilxija iyo muxaram iyo rajab afartaa bilood way ixtiraami jireen way qiimayn jireen sidaa darteed waxa weeye bilahaas xataa dagaal ma aynan ogolaan jirin oo hubka way iska dhigi jireen ayagoo mushrikiina bishaasay qiimayn jireen waxay diidi jireen in baytullaahi alxaraam qof doonaya laga hor istaago way diidi jireen xataa waxay ahaayeen qofka haddii uu kii aabbihii dilay ama walaalkii dilay ou maka ku arko kula kulmo baytullaahi alxaraam inuusan yacni maaragtay shayna ku fiiqi jirin laa sayf walaa waran walaa gacan inuusan midna la aadi jirin inta uu xarabkaasi joogo xushmad ay xushmaynayaan baytullaahi alxaraam wamaca daalika rasuulka ilaahay iyo saxaabadii muslimiinta ahaa ee mu'miniinta ahaa ilaa sanadkii lixaad laga soo gaaro hijrada ah lixdaa sano way u diideen inay baytullaahi alxaraam yimaadaan ilaa ilaahay subxaana wa tacaala ru'yadaas nebiyulaahi moxamed ou tuso markuu nebigu ku riyooday inuu maaragtay isagii asxaabtiisu ay cumraysanayaan oo baytullaahi alxaraam ay tegayaan saxaabada way ku farxeen oo aad bayna u bishaaraysteen arrintaasi weeyaan muddo yar buu nebigu marka madiine joogay rooyadii kadib oo wuxuu joogay bishii ramadaan iyo bishii shawaal ayuu joogay waana markii ay ka soo noqdeen ghaswatu banilmustaliq markay nebigii asxaabtiisu ka soo noqdeen oo xadiiul ifkigii wakhtigiis warkiisi uu dhammaaday dabadeed ayuu nebiga bishii dilqicda wuxuu goostay inuu ru'yadii fuliyo oo markaa ay cumraystaanoo baytullaahi alxaraam ay aadaan asagii iyo asxaabtiisii wuxuu baxay bishaa dilqicda ayuu baxay markuu nebigu tegayey calayhi salaatu wasalaam iskama uunan tegine wuxuu soo kaxaystay saxaabadiisii alansaaru waalmuhaajiruun ma aynan ka harin waxaa soo raacay acraabtii dadkii reerbaadiyaha ahaa ee madiine gaariyaalkeeda deganaayoo idilna wuu amray inay raacaan nebiga calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele wuxuu ka baqayey lix sano baydkii loo diidanaa haddii maanta ou tago quraysh inay dagaal kala hor imaan doonto oy la diriri doonaan sidaa darteed ayuu marka dadkaa u soo kaxaystay dadkii acraabta ahaa ee reerbaadiyaha ahaa ee madiine gaariyaalkeedii joogay in badan oo ka midihi ma aynan raacin rasuulka calayhi salaatu wasalaam way ka hareen ayagoo baqayo ama munaafiqnimo darteed ayay la baaqdeen laakiin nebiga waxaa raacay muhaajiriintii iyo ansaartii iyo wixii raaci karay ayaa nebiga raacay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi nebiga si uu u tuso quraysh iyo carabta kale ay u ogaadaan inuusan dagaal u soconin laakiin inuu u socdo cumra iyo ziyaara ilaa baytullaahi alxaraam inuu soo siyaarto uu doonayo ayuu wuxuu kaxaystay hadyigii xoolihii hadyiga ahaa ayuu kaxaystay cumrana wuu xarmaday nebiga calayhi salaatu wasalaam oo waa cumraystay si dadku ammaan u helaan dadkuna oo ogaadaan inuusan dagaal u soconine beydka ilaahay inuu maaragtay soo cumraysto u weyneeyo inuu u socdo ayuu nebigu sidaas u cumraystay weya cumro uu xarmaday hadigana u kaxeeyey jaabir bn cabdilaahi radi allaahu canhumaa wuxuu leeyahay waxaanu ahayn maalintii xudaybiya dadkii nebiga raacay saxaabadiisii oo alansaar walmuhaajiruun iyo wixii soo raacay oo dadkii caraabta ahaa ee muslimiinta ah oo nin baan ahayn buu yidhi oo nin ayay ahaayeen marka nebigu uu soo baxay meel siduu jidka ugu soo jiray meel la yidhaahdo cusfaan oo maka u dhow markuu maray baa nin maka ka yimid oo qurayshoo maqashay nebiga soo bixintiisii haddana isdiyaarisay oo dagaal isku diyaarisay soo arkay ayaa nebiga kula kulmay makaankaasi weeyaan markii uu la kulmay ayuu nebigu u sheegay ninkaa waxaa la yidhaahdaa bishir bni sufyaan alkacbi baa la yidhaahdaa wuxuu la kulmay nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu yidhi yaa rasuul allah haadihi qurayshun qad samicat bimasiirik fakharajuu macahum alcuudu lmataafiil qad labisuu juluuda annumuur وqad nazluu bdi طuwa yucaahiduuna اllaha laa tadkhulha calayhim abada wuxuu leeyahay waxaan soo arkay buu yidhi quraysh oo maqashay inaad kacbada u soo socoto waxay soo wateen way soo baxeen dhammaantood alcuud اlmataafiil waxaa la yidhaahdaa haweenka tii mid wax dhashay midaan wax dhalinba way soo kaxiyeen ciday ka soo tageen lama arko dadkoodii dhammaad bay soo wada wateen weyan dumarkii mid wax dhashay iyo midaan wax dhalinba way soo kaxeeyeen shabeelka maqaarkiisana way labisteenoo inay dhintaanay ku talagaleen waxayna soo degeen meesha la yidhaahdo diituwa makaankaasay deggan yihiin waxayna ku dhaarteen inaadan marna soo gelin maka inaadan marna soo gelin sidoo kale wuxuu u sheegay khaalid ibnulwaliid laftiisa inuu ka soo horeeyo oo fardihii quraysh ay lahayd uu hogaaminayo marka meel cusfaan oo nebiga meeshay degan yihiin cusfaan oo nebiga meeshay degan yihiin siddeed mayl u jirto inuu fardihii la joogo ayuu u sheegay nebiga arrintaas aad uga xumaaday salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaasuu wuxuu ku yidhi yaa wayxa qurayshin qad akalathum alxarbu maada calayhim low khalluu baynii wa bayna saa'iri alcarab fawallaahi laa azaalu ujaahidu cala aladii bacanii allahu bihi xataa yudhirahu allahu aw tanfarida hadihi asaalifa yacni wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam quraysh halaageede hooggeede waa dad dagaal cunay ayaga dhanba dagaal baa la tegay buu leeyay aniga iyo carabta kale hadday isku kaayadaayaan naga dhex baxaan waa wanaagsanaan lahayd wey markaasuu nebigu yidhi ilaahay baan ku dhaartaye ka zuuli maayo inaan ku jihaadayo diinkii ilaahay subxaana wa tacaala uu ila soo diray ilaa ilaahay uu ka muujiyo subxaana wa tacaala diinkaas uu ka daahiriyo ama aniga luqunta laiga gooyo ow tanfarida haadihi saalifa luqunta laiga jaro aan dhinta buu u jeedaa markuu sidaa yidhi ayuu wuxuu rabaa inuusan dagaal u socon inuu muujiyo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man rajulin yakhruju bina calaa ariiqin hayra ariiqihim alladii hum biha saxaabadiisa ula hadloo yidhi yaana tuso waddadan ila ayagii baan hor fadhiye waddo aan ahayn oo maaragta aan maka u marno toodii aan ahayn yaana tusaya buu yidhi markaasaa nin yacni maaragta bani aslam ka mid ah ayaa yidhi rasuulka ilaahay anaa waddo ku tusayo oo tooda aan ahayn markaasuu yacni wuxuu mariyey nebigii asxaabtiisii waddo kale oo aanan waddadii ayaga maaragtay ku aadaneed aanan ahayn oo aad u dhib badan oo yacni dhagxaan badan oo aan wax geeda lahayn oo saxaabadii ay ku rafaadeen ayay waddadaasay mareen muxuu nebigu waddadaa u maraya calayhi salaatu wasalaam waa muctamir wey cumruu soo xarmaday dagaalna inuusan rabin inuu muujiyo darteed buu maaragtay sidaa u maray markii uu yaani dhulkii dhagaxa ahaa markii ka baxeen oo arda sahla ay tageen dhulaan dhagxaan lahayn markay tageen ayuu nabiga saxaabadiisii la hadloo yidhi quuluu nastaghfiru allaha wanatuubu ilayh waxaad tidhaahdaan dembidhaaf ilaahay weydiista iyo tooba inuu ilaah idin siiyo nastaghfiru allaha wanatuubu ilayhi dhaha saxaabadii way yidhaahdeen amarkii way qaateen markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi hadalkaas aan idin yidhi iraahda wallaahi innahaa lalxita allatii curidat calaa banii israa'iila falam yaquuluuha waa kelimadii reer bani israa'iil waquuluu xitatun ilaahay uu yidhi dhaha kelimadda iraahda oo ay diideen inay dhahaan ayaa idinkuna tidhaahdeen markaa maka u socoteen weeye marka way yidhaahdeen nastakfirullaaha wanatuubu ilayhi waxaa yidhi ilaahu dunuubteenna hoobi weye oo naga tirtir baa loo jeeda xitada weeyaan muxamed ibnu jihaad azuhri raximahu llah wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam markii dhulkii aan dhagxaanta lahayn ay tageenoo kelimadaasna uu amray inay yidhaahdeen inay yidhaahdaan saxaabada uu amray ayuu wuxuu yidhi islukuu daat alyamiin dhanka midigtaa qabsada buu yidhi marka ilaa xudaybiya meesha la yidhaahda ay ka tagaan ayay socdeen markii xudaybiye ay tageen waa meel maka kas u dhow agteeda laakiin ka soo sokayso ayay tageen quraysh marka fardahoodii oo meeshii jidkii laga soo leexanayay joogay oo khaalid oo watay markii ay soo socdeen oo arkeen jeeshkii nebiga iyo boorkoodii meesha uu maray inay waddadii ka leexdeen ayay khaalid iyo fardihiisii waxay ku noqdeen jeeshkii quraysh ayay u tageen oy u sheegeen inuu nebiga waddadii ka leexday arrintii bay gaarsiiyeen marka yacni arrintaas markay halkaa marayaan ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam hashiisii fadhiisatay yacni hashi geela ahayd buu uu saarnaa nebiga baa fadhiisatay markaasaa dadkii waxay yidhaahdeen khala'at innaaqa yacni hashii waxaa weye way socon weyday way daashay gadaal bay u laabatay yacni saasoo kale khala'at saasaa loo jeedaa wey nebiga markaasuu hashiisa difaacay oo yidhi maa khala'at wma huwa laha bikhuluqin walaakin xabasaha xaabisun fiili can makka yacni ma aynan nooginoo mid daashay oo socon weyday ma aha habsowday ma aha dabeecadna umale hashani laakiin waxaa xabisay allihii maka markii abrahat alashram maroodiyaasha uu ku soo weeraray oo maroodiga inuu maka dudumiyo uu doonayay ka xabisay maroodiyaashaasi ayaa halkan ku xabisay buu yidhi yacni meeshaan ma dhaafays waa la xabisay buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasuu hadal nebigu yidhi oo yidhi laa tadcuunii qurayshun alyawma ilaa khutatin tas'aluunii fiiha silata araximi ilaa actaytuhum iyaaha maanta quraysh arrin aan silaturaxim aan ku xidhiiriyo qaraabanimadooda ima weyddiistaan ilaa hadday i weyddiistaan waan u yeeli lahaa buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam riwaayada imaamu lbukhaari fii saxiixii ku sugan waxa weeye dhaar buu nebigu ku daroo yidhi wاladii nafsii biyadihi laa yas'aluunii khudatan yucadimuuna fiiha xurumaat اllahi tacaala ila acطaytuhum iyaha marka yani ilaahaygii naftayda ay gacantiisa ku sugneed baan ku dhaartaye ima weyddiisato quraysh arin oo xurumaadka ilaahay lagu weynaynayo diinkiisii iyo amaakintii khayrka iyo lagu weynaynayo ima weyddiisato ilaa hadday i weyddiisato waan siin lahaa waan ka yeeli lahaa buu leeyahy markaasuu nebigu wuxuu amray dadkii inay meesha xudaybiye la yidhaahda degaan dega buu yidhi halla dega buu yidhi markaasaa meesha meel biyala ma ahayn saxaabadii markaas waxay ku yidhaahdeen rasuulkii allow meeshani meel biyalahoo la dega ma ahan bay yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam bahalkan qaansooyinka ay ku jiraanoo qunuxa la yidhaahdo ayuu wuxuu ka soo saaray fallaartiisa fallaar ka mida fallaarihiis mid ka mida buu ka soo siibay markaasuu saxaabada nin ka mida u dhiibay oo yidhi ceelashaa yararka meelaha maaragtay qodan qaliibyada godadka mid ka mida kumud buu yidhi markaasuu ku muday ninkii saxaabiga ahaa ilaahayna biyo uga soo saaray subxaana wa tacaala waa waran yacni maaragtay gamuun dhulka lagu muday keliya mucjizaadka nebiga ilaahay uu ku xoojiyey ayay ka mid tahay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi markaasay saxaabadii meeshaa biyo ka heleen meeshii bay marka iska degeen markay meeshoodii ku xasileen ayaa waxa u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam nin la yidhaahdo budayl ibnu warqaac oo qabiilada la yidhaahdo qabiilatu khusaaca ka mid ah oo carabta ka mida oo rag badanoo bani khusaaca wato ayaa nebiga u yimid oo xagga maka ka yimid markaasuu wuxuu weydiiyey sababta uu nebi maxamed u yimid buu weydiiyey maxaa soo doontay buu yidhi markaasuu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam innahu lam ya'ti yuriidu xarba wainamaa jaa'a za'ira lilbeyti wa mucadiman lixurmatihi inuusan dagaal u soconin laakiin uu u yimid beydka ilaahay inuu soo siyaarto oo xurmadiisii oo weyneeyo sidaasuu u yimid yacni hadalkii oo ku yidhi bishir ibnu sufyaan oo u sheegay ayuu maaragtay yacni budayl ibnu warqaana nebigu u sheegay budayl ibnu warqaa wuu laabtay oo quraysh buu u noqday markii uu tegey buu wuxuu ku yidhi ayagoo dagaal u kulul ayuu yidhi innakum tacjaluuna calaa muxammadin waa degdegaysaan buu yidhi muxamed waad ku degdegaysaan buu yidhi inna muxammadan lam ya'ti liqitaalin wainamaa jaa'a zaa'iran lihada albeyti muxamed dagaal uma imaanine wuxuu u yimid beydka inuu siyaarto marka waa degdegaysaane ka jooga buu ku yidhi markaasay yacni inta tuhmeen ay weliba hadal aan munaasab ahaynoo nacayo aan fiicnayn hadaluu yacni karahsanayo ayay ku yidhaahdeen markaase waxay yidhaahdeen hadalladooda waxaa ka mid ah markay radiyeen kabacdi in jaa'a walaa yuriidu qitaala wallaahi lan yadkhulaha calayna camwatan abada walaa tataxadau bidalika cana alcarabu wuxuu leeyahay waxay yidhaahdeen quraysh xataa haduusan hadduu u yimid isagoonan dagaal doonaynin ilaahay baan ku dhaaranay inuusan soo gelaynin uusan maaragtay xoogna uusan ku imaanaynin carabna aysan ku sheekaysanaynin muxamedoo intaasoo sano ka maqnaaba xoog ku soo galay inaysan caraba ku sheekaysanaynin bay marna uma oggolaanaynin qabiiladaa marka uu budayl ibnu warqaa ka tirsan yahay qabiilatu khusaaca muslimkooda iyo kaafirkoodaba nabilaahi maxamed iyo asxaabtiisabay yani la jiraan warka kama qariyaan wixii maka ka dhacoo dhan way u sheegaan nabigu way soo gaarsiiyaan salawaatu ullahi wasalaamu calayh quraysh mar labaad markii budayl warkiisii ay maqli waayeen bay soo direen nin la yidhaahdo mikras ibnu xabsin ayay soo direen ninkaas ay leeyihiin bal maxamed wuxuu rabo soo ogow wuxuu u yimid warka laga sheegaya soo ogow markii uu nebigu arkay dadka waa lais yaqaanaa dadka way isgaranayeen markii uu nebiga arkay ninkaa la yidhaha mikras oo soo socda markuu arkay ayuu yidhi haada rajulun khaadir waa nin ballanfuryo badan buu yidhi ninkan wuu yaqaana rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii uu u yimid oo arintii uu kala hadlay uu u yimid oo weydiiyey nebigana sidii labadii nin oo hore budayl ibnu warqaa iyo asxaabtiisii iyo bishir ibnu sufyaan wixii u sheegay oo u sheegay inuusan dagaal u soconin ninkii waa laabto quraysha ku noqday arrintiibuu u sheegay oo nebigu uu kala soo kulmay calayhi salaatu wasalaam warkiisii xataa kuma aynan qancin marraba mar saddexaad bay waxay soo direen haddana nin la yidhaahdo xulays ibn alcalqama xulays ibnu calqama ayay soo direen oo qolo axaabiish la yidhaahdo oo meel maaragtay ismu beled waa yani makaan baadiyaha ka tirsanay degaan oo yani axaabiish la yidhahdo jamcu xubshin baa la yidhaahdaa madax u ahaa ayay soo direen xulays ibnu calqama wuxuu ahaa sayidulaxaabiish dadka meeshaas deganree baadiyaha buu ka mid ahaa bay soo direen markii uu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam wuu yaqaanaa xulays ibnu calqama dadka axaabiishtana waa dad cibaadaysto jaahiliyadooda xataa cibaadaysto weeyaan markaasuu markuu arkay nebiga ayuu yidhi inna haada min qowmin yata'allahuun waa dad cibaadaysto oo xagga diinta iyo diin ah dhankeeda u janjeero wey laakiin ma aha muslimiin ma aha jaahiligoodii cibaadaystaan markaasuu wuxuu yidhi si uu u ogaado maadaama nin cibaadada iyo maaragtay dad cibaadaysta ay yihiin fabcatu lhadya fii wajhihi xataa yaraahu inaanan annagu dagaal u soconin si uu u ogaado hadyigaan aan wadanno xoolahaan hadyiga oho meesha in lagu gowraco la rabo mino lagu gowraco la doonayo waxaad yeeshaan u bixiyo tusa ha arka hadyigaas inaanan dagaal u soconin sidii bay saxaabadii yeeleen hadyigii baa la tusay markii uu hadigii arka xoolihii oo yani maaragtay qalaaidkii wixii lagu soo xirxiri jiray inay hadi yihiin calaamaadka tusinayay lagu soo xirxiray aanan daaqsanayninoo xataa dhogortiisii cunay baahi darteed iyo xabsigii dheeraayo xabhisnaa ninkii markuu arkayba nebiga ma soo gaarinba arrintaasaa qancisay markiiba waa meeshiisu ka laabtay markaasuu quraysh u laabtay wuxuu ku yidhi hadal yacni maaragtay aad u qiimo badan u sheegoo yidhi maxamed oo ku degdegaysaane dagaal uma socdabee jooga buu ku yidhi hadalkii dadkii hore ku yidhaahdeen oo kale ayuu isagana ku yidhi inuu cibaado u socdo inuu ayuu u sheegay weeye markaasay hadal xun ku yidhaahdeena yidhaahdeen ijlis fa innama anta acraabiyun laa cilma laka bay dheheen naga fariisay dhen reebaadiyaa tahay wax cilmi aad leedaha lama arkay hadal aan ficnaynay ku yidhaahdeen markaasuu aad uga carooday markuu xanaaqay wuxuu ku yidhi wuxuu yidhi yaa macshara qurayshin wallaahi maa calaa haada xaalafnaakum walaa calaa haada caqadnaakum qurayshay wallaahi baanan arrintan xaliif idinkula noqonin oonan idinkula heshiinin ballanna aadnan idinkula gelin ayusaddu can bayt illaahi man jaaa mucadiman lahu ma baydka ilaahay baa loo diidaya qof inuu weyneeyo doonayo baa laga hor istaagi miya wallaahi inaanan idinkula heshiinin buu yidhi wاlladii nafsu xulaysin biyadihi latakhluwanna bayna muxamadin wa bayna maa jaءa lahu aw laanfaranna biaxaabiisha nafrata rajulin waaxidin wallaahi wuxuu yidhi ilaahi baan ku dhaartay muxamed wuxuu u yimid maqsadkiisii iyo xaramka u yimid muxamed iyo wixii uu u yimid baad iskaga dhexbaxaysaan oo waad u ogolaanaysaan beydka ilaahay si uu u cumraysto haddeednan sidaa yeelin axaabiishtan dadka aan madaxda u ahay sidii hal nin oo kale baan hal mar sidii nin oo kale keliya baan idinkaga wadanaya kulli amarkayga qaadanayaan waana idinkala noqonayaa buu ku yidhi hadalkaa markay yidhaahdeen hadalka uu ku yidhi ayay xoogaa u dabceena yidhaahdeen niyahow mahbay dheh kufa canna kufa canna ya xulays xataa na'huda lianfusinaa maa narda naga joog bay yidhahdeen niyahow ilaa waxa annaga aan raalli ka nahay nafteenna aan u qaadanno nadaa niyahow yacni nookaadi bay yidhahdeen hadalkaa markii intaas uu ka aamusay marka ayay haddana mar kale bay waxay soo direen nin la yidhaahdo curwat bnu mascuud athaqafi ayay soo direen oo reer haqiif ka mid ah bay u soo direen la yidhahdo bal soo arag moxamed intaas ayagaa wax diray nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisu qofna ma aynan soo dirin kuwaa unbaa wax soo diray qurayshaa soo dirsanayso curwat bnu mascuud markii uu yimid yacni wuxuu u yimid curwat bnu mascuud markii ay quraysh soo dirtay yacni oo la yidhi noo u tag ayuu hal hadalba u sheegay leanna wuxuu arkayey dadkii ay direen dhaqankii ay kula dhaqmayeen buu arkayey markuu warka keeno inaan warkiisa la qaadanayn oo la tuurayo bal aflagaada loo geysanayo ayuu arkayey markaasuu wuxuu ku yidhi yaa macshara qurayshin intuusan tegin buu la hadlay innii qad ra'aytu maa yalqaa minkum man tabcaثuuna ila muxammadin ida jaa'akum min altacniifi wa suuءi اllafdi waxaan arkaa buu yidhi dadka aad maaragtay dirtaan ood muxamed u dirtaan waxa ay idinkala yani xaggiinna kala kulmaan oo ah ad adayg iyo hadal aan fiicnayn oo xun inaad kula hadlaysaan markaasuu yidhi waqad caraftum annakum waalidun wa annii waladun idinkana waad og tihiin inaad waalid ii tihiin anna aan walad ahay le'anna hooyadiis ayaa waxaa la yidhaahdaa waxay ka mid ahayd min bani cabdishams oo qurayshta lafaheeda ka mid ah ayaa hooyadii ka mid ahayd marka waalid baa ii tihiin anna walid baan ahay buu yidhi waqad samictu biladii naabakum waxa idinku dhacayna waxa idin haleelay oo idin gaarayna waan u jeedaa waan maqlay buu yidhi sidaas darteed baan faxamaltu man ataacanii min qawmii uma ji'tukum xataa aasaytukum binafsi markaan arkay in ciidan idin dul saaran yahay baan anigana ciidankaygii halkaas reer faqiif baan soo waday si aan idinkugu kaalmeeyo ani iyo qoomkaygii aan idinku kaalmeenno yacni wuxuu ka cudur daaranayaa markuu meesha tago warka uu la soo noqdo in warkiisa la fulin waayo buu diidan yahay markaasay yidhahdeen run baa sheegtay bay yidhaahdeen maa anta cindanaa bimuttahamin qof la tugma ma tihid bay yidhaahdeen adiga tuuma kaama qabna orodoo tag bay yidhaahdeen sidiiba marka yani curwat bnu mascuud athaqafi oo ku soo baxay ilaa nebiga uu u yimaado calayhi salaatu wasalaam markuu nebiga u yimid buu rasuulka la fadhiistay markuu fariistay buu tahdiid ku bilaabay nabiga calayhi salaatu wasalaam yani waxaa hadidayo curwa nabiga tahdiidina hadal adagu ku leeyay yaa muxamadu buu yidhi ajamacta awbaasha annaasi ilaa baydatika litafuddaha bihim ma waxaad soo kulmisay buu yidhi dad aad soo urursatay awbaashta waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa waa aljamcu alkaiiru min qabaa'il shatta qabaa'il fara badan baa dad badan ka soo urursatay ma waxaad dadka u soo urursatay buu yidhi ahalkaagii iyo dadkaadii aqribadaadii inaad ku jejebiso ku burburiso baa u soo wadatay miyaa buu yidhi hadalkaasu hadal adaguu ku yidhi maarata markaasuu tahdiidka u raaciyo yidhi innaha qurayshan wallaahi meesha dadkan ka imid waa quraysh qad kharajat macaha alcuudu almataafiil waxay la soo baxeen wax alla waxay haysteenoo ciday ka soo tageen lama arko haweenka tii dhalaysay midaan dhalinba mid ilmale midaan ilma lahaynba waa soo kaxeeyeen qad labisuu juluuda numuur waxayna labisteen yacni shabeelka bahalka la yidhaahdo ama haramcadka la yidhaahdo maqaarkiisa bay soo xirteen yucaahiduuna allaha laa tadkhulaha calayhim camwatan abada allahna ay ugu dhaaranayaan inaadan xoog ku gelaynin weliga waymullaahi buu yidhi weli hadalkii tahdiidkaabuu wataa ilaahay baan ku dhaartay lakaannii bihaaulaa'i qad inkashafuu canka hadan markii adig iyo qoraysh aad madax isdartaan oo dirirtaan ilaahay baan ku dhaartay kuwaan awbaasha naaska aad soo wadatay waad ayagoo cararaan arki doonaa buu yidhi kaa baxsada kulligood kaa cararaan oo meel cidla kaaga tago hadalkaa markuu yidhi nebigana uma jawaabin ba abubakr sidiiq u jawaaboo yidhi anaxnu nankashifu canhu ma annagaa nebiga ka cararayno idiin bannaynayna buu yidhi yacni bannayn mayno kamana cararayn rasuulka u jeeda abubakr sidiiq markaasuu weydiiyoo yidhi man haada muxamedoo kan ila hadlaaya waa kee markaasuu nebigu u sheegoo yidhi waa ibna abi quxaafa abubakar yani maarata kunyadiisaa la yidhaahdaa aabihii kunyadiisa ibna abi quxaafa weeyaan markaasuu wuxuu yidhi wallaahi wuxuu yidhi amaa wallaahi lowlaa yadun kaanat laka cindii lam ujzika biha la ajabtuka buu yidhi yacni abubakar waa nin ixsaan badan buu ahaa xataa wakhtigii jaahiliga haddaysan jiri lahayn wanaag aad horay iigu gashay oonan kaa abaalmarinin oonan kuu gudin waa kuu jawaabi lahaa buu yidhi abubakarow hadalka ay leedahay waa kaaga jawaabi lahaa curwat bnu mascuud baa hadalka ku odhanaya hadalkiisu iska sii watay marka inuu nebiga la hadla calayhi salaatu wasalaam mar kasta uu nebiga la hadlayana garka nebigu qabsanaya nebigu garkiisa ku dhegaya nebigana dushiisa waxaa taagan muqiirat bnu shucba yacni baa dushiisa taagan oo asaga ay qaraaba yihiin markaasuu markuu gacanta la soo aada garka nebigaba muqiira baa wuxuu ku dhuftaa wixii ou watay ushii ou watay buu gacanta uga dhuftaa oo gadaal u celi buu leeyahay yacni gacantaada dib u celi buu yidhi ukfuf yadaka can wajhi rasuuli illahi sala alla alay wasalam qabla an tasila ilayka wejiga nebiga gacantaada ka celi buu yidhi niyow ilaa ayada oo maaragtay haddii inta la gooyay aysan ku soo gaarin bimacnaa seefan kaaga jarrayaa way haddii kale ka celi markaasuu weydiiyo yidhi war kan keebuu ahaa buu yidhi man haada kan gacantayda ku dhufanayaahi waa kuma buu yidhi markaasuu yidhi ibnu akhiika muqiirat bnu shucba waa in adeerka muqiira weeye ninka hadalkaa ku odhanaya buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasuu curwo wuxuu ku jeestay muqiirat bnu shucba inuu wax ka sheegoo yidhaahdo ee hudar buu yidhi ee hudar yacni yaa khaadir oo kale waay kii ballanfuryada badnaayo sooma tihid buu yidhi kii ballanka ka baxay sooma tihid wahal ghasaltu saw'ataka ilaa bilams ceebtaada shalay soo shalay maahayn waxaan dhaqay buu leeyahay shalay maahayn ceebtaada waxaan dhaqayay soo maaha midkaan ballanfuryada badanu yacni waxay yidhaahdaan muqiirat ibnu shucba intuu jaahiliga ahaa uusan islaamin ayuu dad inta dilay oo xoolana dhacay isagoo aan muslim ahayn waagii dambe u islaamay buu marka nebigu u tegay calayhi salaatu wasalaam marka diyadiisii diyadii dadkii ou dilay ayuu baxshay maadaama uu in adeerkii ahaa marka sidaasuu leeyahay wahal ghasaltu saw'ataka ilaa bilams yacni miyaan dhaqay wasakdaadii iyo xumidii aad geysatay shalay mooye ka hor miyaan dhaqay buu leeyahy mar dhowaanba adiga kaa dhaqa buu leeyahay markaas hadda sidaay odhanaysaa buu yidhi calaa kulli xaalin warkiisuu iska watay curwat bnu mascuud marka intii uu la joogay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu wax badan curwat ibnu mascuud yaa u muuqday nebiga qiimaha ay saxaabada yani agtooda uu ka leeyahay ayuu dareemay maxaa yeelay abubakar waa ka ku yidhi ma annagaa nebiga ka cararayno hadalka ku radiye garkii markuu aadanayna adeerkii waa kan gacanta ku dhufanayo u diiday inuu nebiga la aado gacantiisii oo celi leeya gacantaada cesho leeya wuxuu arkay nebiga markuu weysaysto weysadiisii inay saxaabadu barakaysanayaan oo nin walbaba weysadii uu raadsanayo wuxuu arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam tin hadday ka dhacdo in tintiisaas la qaadanayo oo saxaabada ay qaadanayaan waxyaalo fara badan ayuu maaragtay aw meesha ku arkay weeyaan arrintaasaa marka cajab gelisay curwa wuu noqday markuu warkiisii dhammaystay oo nebiguna u sheegay inuusan dagaal u imaanin oo u caddeeyey ayuu wuxuu u noqday quraysha ku laabtay markaasuu hadal yacni wuxuu ku yidhi yaa macshara qurayshin innii ji'tu kisra fii mamlakatii wa qaysara fii mulkii wاlnajaashiya fii mulkii وإني والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في أصحابه وقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا فروا رأيكم بولا يعني وحو يري وحان تقيبوا يري قريشي waxaan yani aada dhulka uu kisra ka taliyo farisiyiinta ay ka taliyaan boqortooyadooda wax badan baan ku soo arkay waxaan tegay qaysar dhulka ruumaanka ayaan tegay boqortooyadoodii waan arkay buu leeyahay sida ay boqorka loo qiimaynaya baan arkay waxaan tegay xabasha oo dhulkii najaashi iyo dhulkaasaan aaday yacni waxaan arkay waxa sida ay melikooda ula dhaqmayaan buu yidhi wallaahi baan ilaahay baan ku dhaartay wuxuu yidhi ma aanan arag boqor sida nebi moxamed oo kala ihi asxaabtiisa sida uu ku yahay boqor ay dadkiisa ku yihiin ma aanan arkin buu yidhi say u qiimaynayaan oo agtooda ugu weyn yahay ma aanan arag buu leeyahy markaasuu waxaan arkay buu yidhi waxaan arkay buu yidhi dad aana nebi moxamed marna dhiibaynin oo naftooda ayaga ka hormarinaayo naftiisa naftooda kala hormarayo dhimashada ayaga doonaya inay nebiga hortii dhintaan ayaan arkay buu yidhi bal idinka fakara oo dib iskugu noqda waxaad yeeli lahaydeen buu ku yidhi hadalkaas markii uu yidhi intaas markay marayaan oo curwa warkaa uu gaarsiiyey markaa kadib uu nebigu bilaabay inuu wax soo diro marka maadaama quraysh intaasoo qof ay soo dirto ilaa shan qofood ay soo direen oo shantaba nebigu u imaanayay markaa kadib buu nebigu wuxuu diray nin la yidhaahdo khiraash ibnu umayat alkhusaaci oo qabiilatu khusaaca ka mid ah ayuu diray oo maka u tag una sheeg inaanan dagaal u soconin ayuu yidhi rati ou nebigu iska lahaa ayuuna siiyeyoo ratigaas qaado maarata gaadiid ka dhigo sidii buu ku soo baxay quraysh maka markuu yimi durbadiiba intuusan baxataa ru'asadii iyo madaxdii gaarin yaa waxaa la sameeyey ratigii nebigaba way gowraceen intay ka qabsadeen bay boqno gooyeen asagiina inay dilaanay damceen laakiin axaabiishta qoladii ahayd baa ka hor istaagtay oo badbaadisay markaasuu ninkii sidii ku soo noqdooo la soo celiyey isagoon waxba la kulmin ayaa ninkaas saxaabigaa la soo celiyey markaas halkaa markay marayso quraysh dhallinyaradoodii marka waxay rabaan waxay arkeen odayaashii inay heshiis doonayaan quraysh inay heshiis rabaan bay dareensan yihiin dhallinyaraduna dagaalay u xamaasaysan yihiin mushrikiinta ah marka waxay damceen inay marka dagaal kiciyaan si lama filaan inta dagaal u ridaan markaa dagaalka uu si fiican u dhaco lanna fitanta yani kaasoo kalea bilaabo fitnada marka ugu horrayso kaasoo kale oon maslaxad lahayn ayaa fitanta bilaabo waxay soo direen ilaa adiga ciidan ay kutubta siyarkaa mar yidhaahdaan waxa weeye afartan nin mar ay yidhaahdaan maya waa konton mar waa toddobaatan mar waa siddeetan bay waxba caddaday ku sheegaan ayay soo direen ciidankiibaa si habeennimo ah waxay ka soo degeen jabalka tanciim yacni meesha la yidhaahdo ayay ka soo degeen si gaadnimo inay saxaabada u weeraraan ayay doonayeen meesha ay degganaayeen markii ay tageen saxaabadu dad iska hurdama ahayn durbadiiba ciidanka ayagoon waxba samaynin ba cadadkoodii oo dhanba la wada qabtay ayagoon waxba ridin baa la qabtay markaasaa nebiga loo geeyey calayhi salaatu wasalaam markii nabiga loo geeyey nabiga inuu tuso marka inuusan dagaal rabin ayuu rabaa wuu fasaxay waa sii daayay waa cafiixo yidhi celiya waa la daayay waa la celiyey ciidankooda ayagoon waxba lagu samaynayo laakiin markii la qabtay dabadeed ayaa la sii daayay waa midda aayadda aan arki doono allah leeyahay wahuwa aladii kafa aydiyahum cankum waaydiyakum canhum bibatni makka min bacdi an adfarakum calayhi markay ay libta ilaah idinka siiya dabadeed allah idinkaafiyey weeyaan allah uu leeyahay subxaanau watacaala markii nimankii ay laabteen oo markaa shar iyo wax dagaaloo dhacay uusan jirin ayaa nebigu wuxuu u yeehay cumar bn khaaab radi allaahu canhu cumaruu u yeehay wuxuu nebigu damcay inuu maka u diro oo yidhaahda maadaama nin weyn aad tahay adiga tago balu sheeg waxaan u nimid ashraafa quraysh gaarsii maqsadka aan u nimid cumar marka wuxuu dareensan yahay cadaawada quraysh ay u qabta waa og yahay markaasuu nebiga hadalka ku celiyo yidhi rasuulka ilaahayow innii akhaafu qurayshan calaa nafsii quraysh naftaydaan uga baqaya walaysa bimakkata min bani cadiyi bni kacbin axadun yamnacuni lafta aniga aan ka dhashay qoyskaygana axad awood lahoo quraysh iga celin karaahi kuma jira buuyii waqad carafat qurayshun cadaawatii iyaaha qurayshna way og tahay cadaawada aniga aan u qabo inta uu leegyahay way og yihiinoo way garanayaan waildatii calayha iyo sida aan ugu adadkaa mushrikiinta way og yihiin buu yidhi walaakinii adulluka calaa rajulin acazu minii biha cumaan bna cafaan laakiin waxaan ku tusayaa nin agtooda ay soo dhowaynayaan oo iiga wanaagsan baan kuu tilmaamaye cumaan ibna cafaan baddelkayga dir buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ku qancay ictidaarkii cumar uu soo jeediyey waana runtiis weeye cumaan ibni cafaan uu nabigu diray salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo yidhi cumaanow u tag risaaladeedana gaarsii inaanan dagaal u soconin ee aan baydka inaan ziyaarta u imid xurmadiisana aan weyneeyo maqsad kalena inaanan lahay sidaa u sheeg cumaan sidiibuu ku baxay lanna cumaan waxay isxigaan abu sufyaan ayay qaraaba yihiin oo qaa'idin maarata jeeshka dhan ninka hogaaminaya ah quraysh madaxdeedii horeo dhan waa kuwii beder ku baaba'ay marka ragga ugu waaweynuu ku jiraa markaasuu yacni cumaan sidiibuu ku baxay nin baa marka la yidhaahdo yacni abaan ibnu saciid ibn alcaas ayaa intuusan maka gelin buu la kulmay cumaan markii uu la kulmay asaga ayaa daabadiisii faraskiisii wuxuu u watay ayuu saaray asagaana badbaadiyey oo yidhi cumaan aniguu ajiirkaygii yahayo anaa ammaan geliyey lama taaban karo ilaa abu sufyaan uu u geeyo abu sufyaan markii uu tegey cumaan iyo maaragtay quraysh madaxdoodii markuu u tegey oo arrintii nebiga akhbaartiisii uu gaarsiiyey oy ammaan geliyeen ayuu waxay ku yidhaahdeen quraysh baa waxay ku tihi marka haddii aad doonayso maadaama risaaladii aadna gaarsiisay in shi'ta an tatuufa bilbayti fatuuf adiga haddaad rabto maxamed uma ogolin iyo asxaabtiisa laakiin adiga haddaad rabto inaad baytka ilaahay tawaafto kaale tawaafbay dhan waa kuu ogolnaaya cumaan waa diiday wuxuu yidhi maa kuntu liafcala xataa yatuufa bihi rasuulu llahi sal alla alih wasalam ilaa nebigu ou tawaafo anigu ma dawaafayo buu yidhi waa diiday markaasay xabiseen xabsi bay geliyeen hadday saas tahay waa ku xiraynaa bay dhaheen way xabiseen cumaan bay xirteen cumaan markii la xabisay ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii war la gaarsiiyey oo ah cumaan ibnu cafaan inay quraysh dishay waa xabisayaa lama dilin laakiin war baa gaaray in cumaan la dilayah ayaa la gaarsiiyey markii la gaarsiiyey inuu yani maarata cumaan la dilay hadda nebigana wuxuu wax ku ogaada waad ogtihi waa waxyigu ilaahay markuu u waxyoodo ayuu nebigu ku ogaadaay haybka ma ogeyn nabiga calayhi salaatu wasalaam kamana warqabin maxaa yeele haybka hadduu og yahay inaan cumaan la dilin waa ogaan lahaa soomaa marka qaybka shaqo kuma leh waxyibuu wax ku ogaada loomana waxyooni markaasi weeyaan markii arrintaas nebiga ay gaartay sida ibnu isxaaq oo warinayo saaxibu siyar rasuulku wuxuu yidhi lan nabraxa xataa nunaajiza alqawma halkan ka tegi mayno ilaa quraysh aanu kala baxno kama tegayna buu yidhi bas waa maanta wixii ka dambeeyo waa noo dagaal buu yidhi markaasuu fadacaa asxaabahu fadacaa rasuulu llahi sal ly waslam asxaabahu ila albayca nabiga markaas wuxuu ugu yeeray asxaabtiisii beeco wax la yidhaahdo in mubaayaca la galo waxa lagu beectamayna beecada lagu gelayo iyo cahdiga iyo ballanta lagu gelayahay laba arrimood bay mufasiriintu sheegaan cala almowti buu nabiga beeco kula galay inay dhintaan oo qofna uusan ka harin ilaa ilaahay guusha ka siiyo ayay beeco ku galeen laakiin jaabir ibni cabdillaahi wuxuu leeyahay lam yubaayic cala almowti nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa dhimasho kulama beectamin walaakin baayacnaa calaa anlaa nafira waxaan kula beectannay inaanan cararin baan ballan kula galnay markaan dagaalka galno inaanan cararin fabaayaca rasuulu llahi sal alay wasalam annaasa markaasuu dadkii beecada nabiga la galay calayhi salaatu wasalaam inaanan marna gadaal u cararin baa ballanku ahaa buu leeyahy beecadaas kun iyo afar boqoloo nin bay ahaayeen oo nebiga uu la galay beecada hal nin mooye intii kale nebiga beecaday la galay ninkaas waxaa la yidhahdaa sida uu yani jaabir ibni cabdillaahi ka sheekaynayo waxaa la yidhahdaa aljidd ibnu qays ninkaasi jaabir wuxuu leeyahay wallaahi lakaannii anduru ilayhi laasiqan biibti naqatihi qad saba'a ilayha yasturu biha min annaasi yacni waxaan arkay buu leeyahay jid ibnu qays beecada ma uusan ka qaybgelin markii nebiga saxaabadii oo dhan ay beecada la gelayeen ratigiisa ayuu gadaal ka maray isagoo dadka iska qarinayo beecada ka dhuumanayo ninkaasaa ka haray buu leeyahy intii kale nebiga way la beectameen waxaa soo haray cumaan ibni cafaan oo la diray cumaan ibni cafaan sida cabdulaahi bni cumar ibni khaaab uu leeyahay warinayo wuxuu leeyahay ana rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalama baayaca licumaan ibni cafaana fadaraba biaxadi yadayhi cala اlأkhraa maadaama cumaan uu maqan yahay nebiga beecada u galay cumaan labadiisa gacmood ayuu midba midda kale ku qabtay uu leeyahay haadihi yadi cumaan haadihi yadu cumaan waa cumaan gacantiisii nebiga gacantiisu ka dhigay isagaa beecada u galay nebiga calayhi salaatu wasalaam maadaama nebiga amarkiisa uu ku maqan yahay beecadaasna waan arki doonaa dadkii ka qayb galay inuu ilaahay u dembi dhaafo oo rabbi ka raadi noqday dadka axadka ay beecada la galeenna inuu nebiyulaahi muxamed uusan ahayn keliya allah uu yahay axadka ay beecada la galeen allah wuu noo sheegi ina aladiina yubaayicuunaka inamaa yubaayicuuna allaha yadullaahi fowqa aydiihim saasaa la leeyahy yadullaahi fowqa aydiihim gacantii alle ayaa gacmahooda korkooda ahaatay baa la leeyahay wuxuu rabbi leeyahay laqad radya allaahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara geedkii nabiga hoostiisa fadhiyey beecada dadkii uu kula galay dadkaas ilaahay muminiintaas uu ka raadi noqday weyan dadkaas rabbi subxaana wa tacaala waa uu ka raadi noqday wey intaas markii ay cahdigii iyo ballantii la galay ayaa marka war waxaa soo gaaray nebiga loo sheegay cumaan inaan la dilin laakiin uu xabisay ayaa loo soo sheegay quraysh markaasi waxay soo dirtay nin la yidhaahdo suhayl ibni camrin suhayl ibni camar ninkaasay soo dirtay oo kii lixaad oy soo diraan ayaga ah weeyaan markii uu suhayl nebiga u yimid waxay u soo direen ma aha khabarkiisa noo soo ogow waxay goosteen inay heshiis nebiga la galaan waxay dhaheen i'ti muxammadan fasaalixhu hadalkaasay la soo direen tagoo muxamed u tag lana heshii bay dheheen heshiiskana qodobadiisa way la soo qarireenoo way u soo sheegeen weeyaan suhayl markii uu yimid oo nebiga uu u yimid calayhi salaatu wasalaam yacni markuu arkay suhayloo soo socda nebiga intuusan nebiga soo gaarin suhayl ibni camrinoo soo socda markuu arkay nebigu wuxuu yidhi markiiba qad araada alqawmu sulxa xiina bacasuu hada arajul dadka heshiisay doonayaan mar haddayba ninkaa soo dirin waa ninka heshiisyada macruufka ku oo u galo oo heshiiska wax u qaada weya mar hadday ninkaa soo direen waa heshiis doon buu yidhi dadkii heshiisay rabaan weeyaan markuu nebigu u yimidoo hadalkii ou dheeraaday oo war badan ay isla mareen oo heshiis yacni la galay arrimo dhowrana lagu heshiiyey oo ay dhiman tahay in la saxiixo keliya yacni heshiiska in la qoro keliya ay dhiman tahay waxay waxyaalaha qodobada ay ku heshiiyeenna qodobo markii daahirkooda la fiiriyo يعني لصالح المسلمين عن أهين ظاهر كود مركي الله فيريو مسلمين توحدن ugu jirtaa himaha يعني ظاهر كمركا فيرس لكن حقيقة sida ay tahay waxa way waa wax ay maslaxad muslimiinta ugu jirto weeyaan sida darteed buu nabigu ogolaaday saxaabaduna daahirkaas markay arkeen aad ay uga xumaadeen ay ka caroodeen waxa kamid waxyaalaha lagu heshiiyay in 10 sano oo hadda laga bilaabo aan wax dagaal ah uusan dhex marin oo dadku amaan ay helaan labada dhinacba in la kale yaani dagaal dambe uusan quraish iyo muslimiinta oonan dhex marin kan labaad qodobka labaad oo lagu heshiiye waxa weeye haddii tobankaa sano quraysh dad ay ka soo islaamaan oo inay hijroodaan ay doonayaan in la soo celiyo dadkaasi oo quraysh loo soo celiyo haddii dad muslimiinta ka mida ay doonaan inay ay ridoobaan oo diinka ka noqdaan oo quraysh soo aadaanna inaan la celinin oo quraysh ay aqbasho qaadato nabiga waa aqbalay calayhi salaatu wasalaam يعني marka daahirka aa fiirisid waxay u egtahay soomaha waxaan fiicnayn laakiin nabiga waa aqbala sababtu waxa weeye qofka haddii muslimka markii ay intuu soo islaamay uu soo hijroodo oo dib loo celiyo nabigeena calayhi salaatu wasalaam waan arki doonaa yani abujandal oo kala imaan doono sida qisada dhexdeeda noogu imaanayso waxa weeye ilaahay ba subxaanahu watacaala iimaankiisa iyo diinkiisa u xifdinayo ilaalinayo laakiin qofka muslimiinta ka ridoobo qof murtada hadda nin u baahan ma leh ilaahay iyo rasuulkiisa waa ka kaaftoon yihiin soo celintiisa loo soo celiyahay murtad marka la soo celina waa in la dilo sharciga islaamku wax kale ma leh madaxa in laga jaro waa ilaa inuu toobo keeno mooye marka wax faa'iidaha uu leeyahay nin diinka ka noqdo intuu fahmay lama arko inuu dhaafo muslimiinta dhaafaa ka khayroon weeye qodobka saddexaad waxa weeye inaanan sir iyo maaragtay hoos hoosay dagaal ah inuusan jirin oo aanan ballantaas laga bixin oo maalan qabaa'il baa la heshiinaya qabiil qabaa'il baa heshiis la tihiin idinkana qolaha heshiis idinla ah qoladii heshiiska kula ahayd inaadan dagaalkoodii ku saacidin annagana kuwaan aanan si sira u saacidin kuwa heshiiska nala ah muslimiinta haddaan nahay macnahaasaa ayagana ku jira wey qodobada waxaa ka mid ah qabaa'ilkaas carabta soo haray qolo walba ciday doontay la heshiin kartaa qoladay la heshiisana inaanan markay labadaa qolo xataa diriraan oo qolana quraysh heshiisla tahay qolana muslimiinta heshiisla tahay inaynan markay dagaalamaan aanan layskugu kaalmaynin midba midka kale uusan u kaalmaynin sababta ghaswatu maxaa la yidhaahdaa fatxi maka keentaba taasay ahayd isla markiiba qabiiladii khusaaca la dhihi jirin markiiba waxay yidhaahdeen annagu heshiiskan muxamed iyaan heshiis la nahay oon xaliif la nahay dheh muslimiintii qolo bani bakar la yidhaahdo oo khusaaca ay diriraanna iyaguna waxay dhaheen annagana quraysh baan xaliif la nahan heshiis la nahay yidhaahde waaga dambe fatxu makka labadaas qabiilaa diriri doonto bani bakar iyo waxaa diriraya khusaaca quraysh marka si sirahay waxay u ayiday ay hub iyo dad ugu dirtay bani bakar maaragtay ay xoojisay nebiga markuu warkii ka helay waa laba sano kadib wey sanadkii sideedaad wey kana waa sanadkii lixaad weeyaan markuu markuu ogaaday inay ballankii ka baxeen si sira wata ugu duulay oo maka marka ku qabsaday weyaan laanna nebiga ballanka kama bixin ayaga ballankii ka baxay weyaan cahdigaas waa ka mid wey waxaa ka mida waxyaalaha lagu heshiiyey inuu sanadkan uusan maka gelin oo meeshiisaan xudaybiye la yidhaahdo uu ka laabto oo madiina uu u noqdo waxaa heshiiska ka mid a sanadka dambe inay asaga iyo asxaabtiisa soo cumraystaan oo loo ogolaaday laakiin sanadkan maya carab ku sheekaysan mayso maxameda xoog ku soo galay in la noqdo ayaa maaragtay heshiiska ka mid aha oo nebiguna aqbalay sanada dambe markaa imaanaysaanna shuruud bay ku xireen waa inaadnan hub sidanin seefta oo silaaxu raakib qofka musaafirka keligii hubka uu qaato oo weliba seeftu ay galka ku jirtaysan galka ka baxsanayn waa inaad timaadaan seeftoo galka ka baxsan inaadna magaalada soo gelin islamarkaasna saddex maalmood ka badan inaydnan maka joogin marka soo noqotaan sanadka dambe saddexda maalmood kadib inaad hore ka baxdaan shuruudahaas oo dhan nabiga waa aqbalay salawaatu ullahi wasalaamu calayh markii ay ka dhiman tahay marka in la saxiixo keliya oo heshiiskii in la qoro weli aan la qorin laakiin afka ay ku heshiiyeen nebiga iyo suhayl ay ku heshiiyeen ayaa cumar ibn khataab ishayn waaye saxaabadii kale yani ciilay bastood leeyihiin waxaan see u aqbalaynaa markaasaa cumar intuu ishayn waaye buu abubakar u tegey abubakar uu la hadla wuxuu ku yidhi yaa abaa bakrin alaysa birasuuli illaah miyuuna nabi maxamed rasuulka ilaahay ahayn markaasuu yidhi bala waa rasuul ilaahi markaasuu yidhi awalasnaa bilmuslimiin miyaanan annaganu muslimiin ahayn markaasuu yidhi bala waan nahay buu yidhi muslimiin markaasuu yidhi awalaysuu bilmushrikiin kuwaan mushrikiin miyaynan ahayn markaasuu yidhi haa weyihi balaa buu yidhi markaasuu cumar wuxuu yidhi facalaama nucti daniyata fii diinina maxay baanu diinkeenna liidnimo ugu ogolaanaynaa waxaan waa liidnime see baan diinkeenna u yeelina ayagoo mushrikiina seen liidnimada u aqbalaynaa buu ku yidhi abubakar wuu la hadlo wuxuu ku yidhi yacni maaragtay xilmiga abubakaray tusaysaa iyo maaragtay fahmigiisa ilzam harzahu buu yidhi nebiga warkiisa yeel yacni wuxuu ku faray wuxuu kaa reebo cumarow yeel buu yidhi joog cumar markaa ma una istaagin abubakar wuxuu ku yidhi fainii ashhadu annahu rasuulullah inuu rasuul ilaahay yaha baan aan qirayaaye ilzam harsahu buu yidhi yacni cumarow yeel amarkiisa iyo nahyigiisa aqbal buu yidhi wuxuu ku amraya yeel cumar ma istaagine markiiba nebigu u tegay calayhi salaatu wasalaam intii abubakar uu ku yidhi ayuu nebiga ku yidhi markaasuu wuxuu ku yidhi alasta birasuuli illaah miyaadan ahayn rasuul ilaahay markaasuu nebigu yidhi haa bala waan ahay rasuul ilaahay qaala awalasnaa bilmuslimiin miyaanan annagu muslimiin ahayn qaala bala muslimiin baanu nahay qaala awalaysu bilmushrikiin kuwaanna miyayna mushrikiin ahayn gaaladan qaala bala markaasuu hadalkii ku yidhi facalaama nucti daniyata fii diinina oo maxaa marka diinkeenna liidnimada iyo waxa hooseeye aan u siinayna aan u aqbalaynaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ana cabdullaahi wa rasuuluh lan ukhaalifa amrahu walan yudayicani addoon ilaahay baa nahay rasuulkiisiina waa nahay allah ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisana ma khilaafayo allahna idayici maayo marka heshiiska inuu qaato waa waxyi wey waa waxyi weye nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyi ilaahay uu maarata siiyey weeyaan allahna idayici maayo buu ku yidhi cumar radiallaahu canhu arrintaas oo hadalka nebiga ku adkeeyey aadu uga xumaaday radia allaahu canhu waardaa wuxuu dhihi jiray famaa ziltu atasaddaqu wa asuumu wa usallii wa actiqu kama aanan zuulin famaa ziltu atasaddaqu inaan sadaqaysanayo wa asuumu aan soomayo wa usallii aan salaado badan tukanayo wa actiqu inaan xuraynayo min aladii sanactu yowmaidin hadalka maalintaas aan nabiga ku iidha calayhi salaatu wasalaam wixii aan sameeyey inaan intaas oo cibaada aan samaynayo makhaafata kalaamii aladii takallamtu bihi xiina rajawtu an yakuuna khayra hadalkaas oo aan rajaynayay inuu hadal khayra yahay samaynta aan sameeyey yacni maaragtay ka xumaansho aan ka xumahay darteed baan cibaadadii marka u bilaabay inaan cibaadada badiyo oo wax hureeyo oo wax soomo oo wax salaado oo yacni sadaqo la baxo ayaan bilaabay buu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam cumar markuu ka xasilay ayaa wuxuu u yeedhay cali bni abi taalib oo yidhi kaale qor heshiiskeenna waxyaalaha saxaabada haddana aad uga sii caraysiiyey haddana heshiiskan qoristiisa ka mida markii la qoraya buu nabigu wuxuu ku yidhi calibu wuxuu amroo yidhi uktub bismi illaahi araxmaan araxiim ila hadalka bismillahi raxmaan raxiim in lagu bilaabo wey suhayl ibni camri waa mushrik wey wuxuu ku yidhi laa acrifu hada araxmaan araxiim aniga ma aqaan buu yidhi laakiin uktub bismika allaahumma bismika allaahumma ii qoro araxmaan raxiim macnaheeda mushrikiinta raxmaan ma ogolayn maxaa yeele asnaamtooda raxmadoo dhan loo diiday allah keliya raxmaana la leeyahay taasi ka dagaalamaya bismika allaahumma qor uu yidhi aniga raxmaan raxiim ma aqaane nebigu wuxuu yidhi caliyow qor buu yidhi bismika allaahumma u qor waa qore cali markaasuu haddana mar labaad wuxuu yidhi uktub haada maa saalaxa calayhi muxamadun rasuulu ullah suhayl ibni camri wixii ay ku heshiiyeen wey muxamed oo rasuul ilaahay ah suhayl ibn camrin oo kula heshiiye w wixii uu kula heshiiyey muxamed oo rasuulkii allah suhayl ibn camrin weeye qor buu yidhi suhayl wuxuu yidhi maya u kaadi buu yidhi low ashhadu annaka rasuulu ullaahi lama qaataltu haddaanba kuu qiirsanahay inaad rasuul tahay kulama dirireen buu yidhi aniga rasuulkuuma ictiraafsaniye uktub ismaka wasma abiika buu yidhi aabbahaa iyo adiga magacaaga iyo magaca aabbahaa qor laakiin aniga rasuul ha ii qorin riwaayaadka qaar waxay ku daraan cali wuu qoray yani rasuulullaahi buu qoray markaasuu wuxuu yidhi ka tirtir buu yidhi markaasuu yidhi aniga ma tiraayo ashhadu annaka rasuulullah ma tiraayo buu yidhi ilaa nebigu uu yidhaahda bay yidhaahdeen maadaama nebigu uusan waxba qori jirin itusi meesha rasuulullaahi ku taallo markaasaa farta loo saaray nebiga gacantiisa mariyey bay leeyihin isagaa tirtiray salawatullahi wasalaamu calayh yacni sulxiga dartiisa u yeelaya markaasuu yidhi waxaa qortaa uktub haada maa saalaxa calayhi muxamed bnu cabdillaahi suhayl ibni camrin muxamedo ina cabdulaahi ah suhayl ou kula heshiiye wuxuu kula heshiiye wey qor buu yidhi arrintaasuu marka qoray yacni heshiiskii markii uu dhammaaday oo yacni wixii la kala qortay ayaa meesha intii la fadhiyo suhayl ibnu camrin uusan dhaqaaqin ayaa wiilkiisii abujanda la yidhaahdo suhayl ou dhalay oo horay maka isagoo jooga u soo islaamay oo suhayl iyo mushrikiinta ay silsilado ku xirxiri jireen ay u diidanaayeen inuu hijroodo oo madiine aado ayaa xabsi markuu suhayl inta soo aaday buu silsiladihii soo goostay isagoo birihii ka jiitamayaanuu jiito wato ayuu qaylinayabuu saxaabada u soo galay heshiiskiina waa dhammaaday markaasuu yani markuu arkay suhayl wiilkiisii oo xabsigii ka soo baxayoo xargihii jiidanayo ayuu yidhi muxamedow kii ugu horeeyey heshiiskeenna kii ugu horreeyey waa kanaa buu ninkaasoo kuma aanan heshin in la celiyo hadda ii celi buu yidhi waa inay celisaan nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni markiiba abujandal uu la hadlay abujandalna wuu qaylinayaa oo wuxuu leeyahay yacni asxaabadii nebigo ma laii celinayaa oo mushrikiintii inta ay cadaabaysa miyaa laii celinayaa buu leeyahay markaasuu nebigu wuxuu yidhi ha la celiyo uu aqbalay markaasuu wuxuu la hadlay abujandal oo ku yidhi yaa abaa jandal isbir waxtasib faina allaha jaacilun laka waliman macaka min almustadcafiina farajan wamahraja fainaa qad caqadnaa baynana wa bayna alqawmi sulxa wainaa lan naqdira bihim yacni wuxuu yidhi abujandalow sabir oo maaragtay ajar xisaabso maxaa yeelay yacni ilaahay baa wuxuu kuu furi doonaa faraj buu kuu furi doonaa adiga iyo dadka mustadcafiintaoo maka ku jiro faraj baa ilaahay makhrajuu idiin furi doonaa ballan baanu galnay annaga iyo qoomkaas cahdi baanu galnay annagan inaan burinno oo qadri ku samayno ma rabna inaan burinno marka sidaa darteed yacni waxa weeyaan iska laaba buu yidhi ha la celiyo markaasuu wuxuu ku bilaabay dharbaaxyo iyo maaragtay yacni inuu garaaco wiilkiisii oo celiyo ayuu bilaabay cumar bnu khataab baa marka intuu ishayn waayey iyo u soo istaagay seeftiisuu marka garabka intuu soo saaray oo xoogaa kor u dheereeyey buu wiilka dhankiisana u janjeeriyey hadalkii nabiga inuu khilaafana ma rabo wiilka dhinaciisu garabka u raariciyey markaasuu hadal u daldalaya sidii nin u sheekaynaya wuxuu rabaa wiilka intuu seefta siibto inuu aabbihii dilo saasuu maqsadkiisu intaasuu cumar doonaya markaasuu wuxuu leeyahay yacni wuxuu leeyahay isbir ya abaa jandal sabir iska dulqaada abujandalow fainamaa hum almushrikuun kuwaan mushrikiin wey wainamaa damu axadihim damu kalbin dhiiggooda midkood waa dhiig ay oo kaleetee faraha ka qaad markaasuu mar walbaba garabka u raariciya inuu seefta qaato markaasu wuxuu leeyahay inuu ila fahmaan rabay laakiin wuxuu yidhi fadanna arajulu biabiih wiilka aabbihiisa ku bakhiilay buu yidhi inuu diloo diidanaa buu yidhi marka laakiin aniga waxaan rabo yidhi inuu aabbihii ka takhalluso u dilo ayaan rabay buu yidhi calaa kulli xaali markii heshiiskii dhammaaday suhaylna ou laabtay wiilkiisiina ou la laabtay insha allah waa ka hadli doonaa abujandal ilaahay faraja u furi doonaa asaga iyo nin abubasiir la yidhahdo isla qabsan doono dhulkooda ayagaa baxsan doono muslimiinta ma aadayaan meel dhexay quraysh iyo u fadhiisan doonaan markaasay mar walbaba dhibaan yacni owrtoodii iyo safarkoodii markay hayn waayeen ee waxay yidhaahdeen war maxamedu hadday rabaan ha ku aadaaneen kuwa dhibkoodana dhaafi xaggaada ha u soo jiroodan ayagaa ogolaaday markii dambe yacni faraj baa ilaahay u furi doonaa abujadda laftiisa ilaahay faraj u furay weeyaan marka arrintii markii ay dhammaatay oo marka in la noqdo la rabo dadkii muctamiriinay ahaayeen way soo cumraysteen cumray xarman yihiin marka cumradii in laga xalaal noqdo wey meeshii lagugu xabiso waa inaad ku xalaal noqotaa xoolihii inaad gowracdo oo hadyigii meesha lagu qalo madaxii la xiirto marka cumradii laga xalaal noqdo oo madiino loo noqdo baa la rabaa nebiga markaasuu saxaabadii la hadlay markii ay arrintii dhammaatay buu hadal u jeediyoo yidhi quumuu fanxaruu uma axliquu buu yidhi istaaga oo xoolihiinni gowraca hadyigiinni madaxana xiirta buu yidhi wax la hadla la waayey nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada ciiday bastood la yihiin arrintan aad uga xun yihiin mar labaaduu ku celiyoo yidhi quumuu fanxaruu uma axliquu war istaagoo xoolihiinna gowraca oo maaragtay madaxa xiirta hal qofoo istaagaa la waayey mar saddexaaduu ku celiyoo yidhi quumuu fanxaruu uma axliquu markii mar saddexaadkii xataa wax istaagan la waayey nebiga isagoo yaabanoo marka gurigiisa ku noqday meeshii qaymadii uu deganaa wuxuu u tegay umu salama oo xaaskiisoo la socotay radia allahu canha arrinkiiba u sheegoo yidhi wax aanan qoomkayga ku arki jirin yaan maanta kala kulmay buu yidhi markaasay tii rasuulka ilaahayow talay siisay haweentii saxaabiyadda ahayd radia allahu canha wa ardaaha waxay tidhi talaan ku siinayaaye ukhruj laa tukallim axadan kalima xataa tanxara badanak watadcuwa xaaliqaka fayaxliqak qofna ha la hadlin bax bay tihi hadigaadii aa wadata adiga gowrac ficil ahaan u samee kii kuu xiiri lahaa u yeer madaxa ii xiirdhe marka ayagaa kugu dayan dooneen nebiga sidiibuu yeelay taladii umu salama ayuu qaatay waxa weeye hadigiisiibuu gowracay isagoon cidna la hadlin maaragtay kii u xiiri lahaabuu u yeeray madaxa ii xiir buu yidhi markay arkeen nebigoo ficilkii sameeyey bay markaa nin walbaba hadigiisii gowracay inta istaagay ay saxaabadii hadigoodii gowraceen waxay leeyihiin riwaayaadka markay isku xiirayeen saxaabada oo qaarkood qaarka kale oo u xiirayay nin ninka kale ka warqaba male madaxiisoo sakiinta ku jeexaya ciil dartii markaasaa dhiigga madaxii ka socdaa ma dareensana ka loo xiirayana ma dareemaya in maaragtay yani madaxiisa la goynayo kan sakiinta ku sarayana ma oga caro daraaddeed maaragtay ay arrintan heshiiska ka xun yihiin markii uu nebiga uu sameeyo hadyigii ay gowraceen oo dadkii qaarna xiirteen qaarna timihii gaagaabiyeen buu nebigu istaagay oo yidhi yarxamu allaahu almuxalliqiina buu yidhi ilaahay ha u naxariisto dadka madaxooda xiiro markaasay saxaabadu waxay yidhaahdeen qaaluu walmuqasiriina yaa rasuula allah kuwa madaxa gaagaabiyana raxmad ugu ducee markaasuu mar kale ku celiyo yidhi yarxamu allahu almuxalliqiin kuwa madaxa xiirta ilaahay maarata u naxariisto markaasay ku celiyeena dheh walmuqasiriina yaa rasuula allah kuwa madaxa gaagaabiyana ku dar mar saddexaadoo haddana yarxamu allahu almuxalliqiina uu yidhi ilaahay kuwa madaxooda xiirta maaragtay ha u naxariisto markaasay haddana yidhaahdeen walmuqasiriina yaa rasuula allah kuwa gaagaabiyana ku dar waa mar saddexaadkii markuu yidhi mar afraadkiibu markaa wuxuu yidhi walmuqasiriina buu yidhi yani markuu qofka cumraysto ama xajiyo madax inaad gaagaabiso kuu bannaanta lakin waxaa fadli badan inaad xiirato marse tarxiimka marka waa la weydiiyeoo la yidhi saxaabadii baa weydiiyeenoo waxay yidhaahdeen falima daaharta tarxiima lilmuxalliqiina duuna almuqasiriin maxaad maaragtay saddex jeer yarxam ullahu almuxalliqiin aad u tiri oo aad saddexda jeer uga badisay kuwa maaragtay timaha gaabsado markaasuu nebigu yidhi innahum lam yashukuu inay arrintani fatxi tahay ma aynan ka shakinin sidaa darteed ba marka ugu duceeye buu yidhi markaasuu nebigu noqday calayhi salaatu wasalaam oo u laabtay madiine oo u noqday wey intuu sii socday baa marka yani waxaa soo degtay suuraddan ayaa jidka intuu ku jiray ayaa innaa fataxnaa laka fatxan mubiina liyakfira laka allahu maa taqadama min dembika maa ta'ahar aayaddan ayaa soo degtay markii ay soo degtay yani wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markay aayaddaas suuraddan ay soo degtay ayaa nin asxaabta ka mid ahaa wuxuu yidhi ee rasuul allahi awa fatxun hu makanaa fatxi ah buu yidhi sidaan maa fatxi ah furasho ilaahay noo fura miya yani waxay u arkaan ihaano inay soo qaateen markaasuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yani ii wladii nafsii biyadihi inahu la fatxun ilaahaygii naftiisa ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay haa waa fatxi buu yidhi fatxi wey waa furasho weeyaan sidaa darteed bay saxaabada mar dambe ogaadeen inay fatxi tahay walidaalika fatxigan waxa weeye iyo furashadan la sheegayo sulxulxudaybiya loo jeedaa sida raajixa ah maka ma aha fatxu maka ma aha cabdulaahi bn mascuud oo kale wuxuu dhihi jiray innakum tacudduuna alfatxa fatxa maka fatxu makaad waxaa ka dhigi jirteen inuu fatxiyaad ku sheegi jirteen wanaxnu nacuddu lfatxa sulxa alxudaybiya annagana fatxi waxaanu ku sheegi jirnay oon ku tirin jirnay sulxu lxudaybiya inuu heshiiska xudaybiya inay fatxi tahay ayaanu arki jirnay buu yidhi jaabir ibni cabdilaahi sidaasoo kale buu dhihi jiray maa kunnaa nacuddu lfatxa ilaa yowma alxudaybiya maalinta xudaybiye la yidhaahda mooye wax kale fatxigaba aanu ku sheegi jirin weeyaan imaam albukhaari wuxuu warinayaa can bara bni caazibin radi allahu canhu wuxuu dhihi jiray bara bni caazib saxaabigaasi tacudduuna antum lfatxa fatxa maka maka fatxigeedii furashadeedii baad ku tirisaan inuu fatxi yahay waqad kaana fatxu makkata fatxa wuu ahaa fatxi maka laakiin wanaxnu nacuddu lfatxa bibaycati ridwaani yowma alxudaybiya annaguse waxaanu ku tirin jirnay yowma alxudaybiya sulxigeedii inuu fatxi yahay inuu fatxi yahay marka waxa tusinaya waxaa ka mid ah alimaam ibnu qayim aljawsiy raximah ullah kitaabkiisa zaad ulmacaadka wuxuu leeyahay kaana sulxu lxudaybiya muqadimatan wa tawsi'atan bayna yaday hada alfatxi maka intaan la furanin sulxu lxudaybiya baa wuxuu u ahaa hordhac buu u ahaa buu leeyahy hordhac buu u ahaa buu leeyahy waxaa weye fatxigaas weynu maka kanaa wuxuu u ahaa hordhici buu ah sababtu waxa weeye amina annaasu bihi horta dadki way badbaadeen wa kallama bacduhum bacda qaarkood qaarka kalebuu la hadlay wa naadarahu fi lislaami diintiibaa maka iyo madiina isdhex mareen dadku isku dhex safrayaan ammaan baa la helay diinkii baa lagala dooday oo ummaddii inay wada niqaashaanay fursad u heleen watamakkana man ikhtafaa min almuslimiina bimakka min idhaari diinihi dadkii maka lagu cadaabi jiray oo diinkooda qarsan jiray diinkoodii bay muujisteen islaamnimadoodii bay daahirsadeen wadacwata ilayhi inay dadka u sheegaan ayagoo maka jooga ducaad noqdaan baynamaa sulxu xudaybiya ka hor aynan hadli karin ayay maaragta ay heleen oo dadka walmunaadarati calayhi inay diinkooda ku doodaan markaasuu yidhi wadakhala bisababihi basharun kaiirun fi lislaami sulxu lxudaybiya sababtiisa yaa dad badan ku soo islaameen sidaa darteed walihaada samaahu allahu fatxa fii qowlihi inaa fataxnaa laka fatxan mubiina ilaahay sidaa darteed buu fatxi ugu tilmaamay inay fatxi tahay suuradan xudaybiyana loo jeedo ayuu rabbi suuradan ku tilmaamay weeye sheekh maxamed alamiin ashinqiiti raximah ullahu wuxuu leeyahay wa mima yuwadixu dalika arrinka caddaynaya inay sulxu xudaybiya ay sulxi ahayd fatxi ahayd ana dalik wuxuu leeyahy dalika ana aladiina shahiduu sulxa alxudaybiyati maca rasuuli illahi sala allah alayh wasalam fii dilqicda caama sittin kaanuu alfan wa arbacaniin waxaa caddaynaya buu yidhi dadkii sulxulxudaybiya ka qayb galay oo nebiga la joogay maalintaa tiradoodu waxay la ekayd sanadkii lixaad oo nin bay ahaayeen buu yidhi walamma araada الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam haswa maka xiina naqada alkufaaru alcahda markay mushrikiintii ballantii buriyeen oo nebiga uu maka ku duulayay maalintaas inuu ku duulo ou doonayay kaana khuruujuhu ilaa makkata fii ramadaan caama amaani maalin bishii ramadaan ayuu nebigu soo baxay sanadkii sideedaad ayuu ku soo duulay wa kaana macahu cashratu aalaafi muqaatil laba sana w waxa ka soo wareegay laba sana ka soo wareegtay toban kun oo ciidana ayaa maalintaa nebigu la socday salawaatu ullahi wasalaamu calayh maxay ku yimaadeen marka kun iyo afar boqol iyo toban kun imsaa udhexayso cadad aad u badanoo u dhexeeya cadadkaas maxay ku yimaadeen waxay ku yimaadeen markay dadka ammaan heleen oo dadkii ay isdhex galeen oo diinkii dad badan laga maarata laga qanciyey weeyaan markaasuu yidhi wadalika yuwadixu ana sulxa almadkuura min acdami alfutuuxi sulxigan oo sulxu lxudaybiya la yidhaahda min acdami alfutuuxi inuu yahay furashooyinka fatxiga iyo furashada kan ugu weyn inuu yahay buu yidhi likownihi sababan liquwati almuslimiina wa kasrati cadadihim wuxuu sabab u noqday muslimiinta cadadoodii inay badato awoodoodana ay ziyaadadu sabab ugu noqday buu leeyahy alxaafid ibnu kaiir raximah llahu wuxuu leeyahay sulxu xudaybiya fatxigan wlmuraadu bihi sulxa xudaybiya muraadka laga leeya waa sulxu xudaybiya loo jeedaa buu leey fainahu xasala bisababihi khayrun jaziilun waxaa sababtiisa ku xasilay buu yidhi khayr aad u weyn ayaa xasilay wa aamana annaasu ama wa amina annaasu dadkiina way badbaadeen waijtamaca bacduhum bibacdin qaarkood qaarka kalebay la kulmeen wa kallama almuminu bilkaafiri muminkii gaalkii buu la hadlay markaasuu yidhi wantashara alcilmu annaaficu alcilmu naaficu waliimaan iimaankii cilmigii naafic ahaabaa faafay lanna xakri baa saarnaa albaab baa dadka ka hortaagnaa diinka inay qaataan oo quraysh ah marka ilaahay ou jabiyey bay sulxigaasi qaateen wy waxyaalaha looga joojiyey looga joojiyey nebiga inuu dagaalamo allah subxaanau watacaala wuu noo keeni doonaa xikmadiisa inay ka mid tahay in maka dhexdeeda lagu dagaalamo diiddo uu diiday waxaa sababta loo diidana ay tahay dad mu'miniin oo cadadkoodu yar yahay oo diinkoodii qarsanaya islaamnimadoodii qarsanayay ayaa ku jiray dadka mu'miniinta yararka cadadka yarka ah ilaalintii la ilaalinayana sulxiga waa loo aqbalay waan arki doonna allahu odhanayo hum aladiina kafaruu وsدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء yani arinkaas haddaynan jiri lahayn waa lagu fasixi lahaa hadday muslimiinta xogaaga yarkaa muslimiintaa yar cadadkoodu yaryahay ay ka soocmi lahaayeen gaalada gaaladu ay soocmi lahayd muslimiintaa yarkaan ay ka bixi lahaayeen allah wuxuu leeyahay low tasayaluu lacadabna aladiina kafaruu minhum cadaaban aliima hadday kala soocmi lahaayeen gaaladu ay bixi lahaydoo cadadkan yar ay ka soocmi lahaayeen gaalada waan idinku diri lahayn markaasaa la cadaabi lahaa oo la baabin lahaa waxay ku badbaadeen oo dagaalka looga ilaaliyey muslimiintaas yarka cadadkaa yarkaa la ilaalinay marka insha allahu tacaala suuradda markaan tagno ayaan ka warmi doonaa biidn illahi tacaala qisadaas halkaasaan aan ku joogsanaynaa insha allahu suuraddana habeennamaan sii wadi doonaa biidn illahi tacaala hada wabillahi towfiiq wsala allah wslam cala nabiyina maxamed